halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaaneysa washington oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogeena internetka ee v o a somaly com waa aroor sabti ah oo toddoba ay tahay bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida magaalada baardheere oo cabsi weyn laga qabo fatahaadda webiga juba
cabsideedu waa iska joogto oo maaragtay fatahaadaha baardheer aad bay u saameeyaan waxaana ku yaalla tog weyn oo toga kurmaan la yidhaahdo oo webiga markuu xoogaa biyo keena ay ku soo fatahaan roobkii hore kow iyo labaatankii bishii maaragtay waxaa looga dhimatay maaragtay ilaa iyo kow iyo labaatan qof oo maaragtay dadka fatahaadda ay qaaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha waxbarashada sare ee dalka kenya ee gaar ahaan soomaalida ah qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka hal sano ka hor jimcihii sarkaal booliis oo dhowaan shaqada laga eriyey islamarkaasina loo haysta isticmaalka daroogada ayaa xoog ku galay xarun lagu xanaaneeyo caruurta oo ku taalla waqooyi bari dalka tailan halkaasi oo uu ku dhaqaaqay fal toogasho ah oo uu ku dilay ayaa la yiri soddon iyo lix qof oo ay ku jiraan afar iyo labaatan caruur ah ka hor inta uusan asaga istooganin markii dambeeto dilka banya kambarab ayaa noqday kii ugu xumaa ee tailan ka dhaca oo uu geysta nin hubaysan oo keligiis ah waxayna dejisay waxayna kicisay mawjado baaqyo ah oo ku saabsan in sharciyo adag laga keeno hubka gaar ahaana marka ay noqoto in lala galo meelaha dadku ay isugu yimaadaan ra-iisul wasaaraha tailan ayaa waxa uu ugu baaqay kulan deg deg ah oo isugu yimaadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa si fikradahooda ay u soo saaraan wuxuuna ballan qaaday in tallaabo adag laga qaadi doono isticmaalka hubka sannad kadib si kastaba ha ahaatee kadib markii sharciyada iyo qawaaniinta xakameynaya hubka iibsigooda iyo isticmaalkooda la meel mariyey wakhtigan waxaa muuqda tailan isbeddel weyn oo loo qaaday xagga hubka milatariga dalka niger ayaa waxa ay sheegeen gelinkii dambe oo khamiistii asbuucan ah in afar boqol oo askari oo faransiisa oo fadhigooda uu yahay koonfurta galbeed ee magaalada la yidhaahdo otlam ay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee iyagu ka qayb qaata ka bixitaanka markaasi la rabo in looga saaro faransiiska gobolka colaadu ay saameeyeen ee saaxil ku yaala kabixitaanka ciidamadan faransiiska ee niger ayaa ahaa dalabkii ugu muhiimsanaa ee saraakiisha milatariga ee talada la wareegay bishii luulyo mid ka mida afgembiyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay galbeedka afrikee saaxilna kula wareegay kuwaasi oo si weyn u qaabeeyey dagaalkii tobanka sano qaata ee ay kula jireen fallaagada xiriirka laleh alqaacidada iyo dowladaha islaamiga faransiiska ayaa markii hore ishortaagay ayaga oo diiday in uu aqbalo sharciyada milatariga laakiinse bishii hore madaxweynaha faransiiska emmanuel makhon ayaa waxa uu go'aansaday inuu joojiyo iskaashiga milatari ee uu la leeyahay niger uuna la bixi doono kun iyo shan boqol oo ciidamaha oo ka mida ciidamada faransiiska kuwaasi oo daldaloolo xagga reer galbeedka ah ay kaga hortegayaan fallaagada dagaalka ay ku wadaan ayaa lagu yiri warkaasi warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal intiina nagala socoto bariga afrika xaggayagana waa habeen wanaagsan oo koob iyo tobankii iyo barkii ayaa afar daqiiqa dhaaftay aan ku bilownay qoysaska ku dhaqan jiinka webigiisa webiga jubba ee magaalada baardheere ayaa waxa ay ka barakaceen halkaasi kadib markii ay la soo darastay cabsi ay ka qabaan in webiga uu ku soo fatihi karo roobab iyo dabeelo xooganna dadku ay ka deyrinayaan gaar ahaana meelo badan oo ka mid a koonfurta soomaaliya bishii maarso ee sanadkan ayay ahayd markii labaiyo labaatan qof ay ku geeriyoodeen webiga jubba markii uu kusoo fatahay qoysas ku dhowaa goobaha webiga uu waxyeelada ka geysan karo markaasi oo roobab mihiigaana ay da-een haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray goor dambe oo xaleyta ah nabadoon faarax hire guhaad oo ka mid ah dadka sida gaarka ula tacaalista biyahaasi webiga iyo togoga ka agdhowba ku jiray waayadan oo guddiga loo saara ka mid ah
sahro waxaa weye baardheer horta iyadu markastoo roob uu da-o cabsideedu waa iska joogto oo maaragtay fatahaadaha baardheer aad bay u saameeyaan waxaana ku yaala tog weyn oo toga kurmaan la yidhaahdo oo webiga markuu xoogaa biyo keena ay kusoo fatahaan roobkii hore kow iyo labaatankii bishii maaragtay waxaa nooga dhimatay maaragtay ilaa iyo kow iyo labaatan qof oo maaragtay dadkii fatahaadda ay qaaday annaga reer baardheeraa marka dabiiciyan markuu roob yimaado waxaa weeye aad iyo aad bay fatahaaddu noo saamaysaa marka tog weyn oo waxaa jiro toga kurmaan la yidhaahdo oo aad iyo aad biyaha ay ugu soo fatahaan marka marka diyaar garow baan togi ka samaynay oo annagu dowlade iyo maaragtay hay-ada iyo midna gacan lama siine dadka deegaanka baardheera iskutashi sameeyey oo diyaar garow inay maaragtay togaas la ballaariyo marka haddana shaqadiisa way socotaa waxaa kaloo talooyinka naga ku jiray maaragtay inaan meelaha webiga uu ka fatahaa naftiisa aan diyaar garow ka samayno marka dadaallo maaragtay roobka loogu diyaar garoobahayo oo nimcada ilaahay uu keenay iyadoo nafteedu nusqaan bay maaragtay leedahay marka aan ooga diyaar garoobayna deegaan ahaan taladaas aad bay maaragtay u ballaaran tahay waa gartay waxaa jirta inaad guddiyo qabateen sanadkan si ka duwan sidii horeeto tan iyo haatan guddiyadaad u saarteen maxay qabteen arrintaasi cabsida aad ka qabtaan meesha waxaa ka dhisan guddiyo dhowra guddi ganacsatada ah iyo guddiga horumarinta degmada baardheero anigu aan guddoomiyaha u ahay aniga nabadoon faare xira aan guddoomiyaha u ahay iyo guddiga maaragtay ganacsatada ah marka guddiyadaasu waxay aad iyo aad uga dadaalahayaan insha allahu tacaala in bal dadka togaga iyo meelaha biyaha marahan degan naftooda ay wacyigeliyaan yidhaahdaan bohoshaha laga fogaaday iyo khatarteeda in bohoshi nafteedii aan ballaarino oo maaragtay katarabilla aan gelino oo si isku tashi ah maaragtay aan u samayno oo togogii maaragtay hadda nafteedii shaqooyinkii baa noo socdo oo maalinkii afraad baan hadda maraynaa in maaragtay toggii ballaarintiisii aan katarabilla gelino oo aan diyaarino marka dadaalkaas iyo guddiyada loo qabtay inay maaragtay sameeyaan oo dadku maaragtay wixii lagu dhacay maaragtay wareegii hore aysan ugu dhicin sababtay tahay wareegii hore dadka ganacsatada naftiisii toggii baa kusoo fatahay ganacsatadii baardheere percentage boqolkiiba lixdan meeshaas khasaare ba-an baa kasoo gaartay aad baa loogu naafoobay ilaa hadda weli kamayna soo kaban marka si aysan u dhicin khasaaro noocaas oo kale ah dadka in maaragtay diyaar garow loo sameeyo guddiga horumarinta iyo guddiga maaragtay ganacsatada iyo ay maaragtay kasii dadka kasii diyaar garow kasii sameeyaan weye marka insha allahu tacaala dadkiina meelihii biyaha ay kasoo fatahayeen dadkii deganaa iyo baqaaradii iyo wixiina hadda diyaar garow baa ka jiro oo maaragtay waxaad moodaa aagi asagaa in aad loo banaynhayo oo marka cabsidaas marka la qabo oo idaacadaha iyo maaragtay maaragtay ay sheegahayaan iyo waxa ilaahay subxaana watacaala keeno un baan arki doonaa laakiin dadkii diyaar garow unbay isaga jiraan oo maaragtay guddiyadaasna waxay ku howlan yihiin
meeqa qoys ayay dhan yihiin dadka jiinka webiga ka qaxay iyo togaasi biyihiisa inaysa soo gaarin dadka xiliyadii hore barakacay dad aad u fara badan bay ahaayeen qiyaas ahaanna lagu qiyaasay fatahaadii hore ay u saamaysay maaragtay dadka deegaanka ay sheegahayeen ama la caddaynhayay haddana dadkii deganaa toga agtiisii iyo dadkii ganacsatada ahaay oo maaragtay meelihii webiga uu kasoo fatihi jiray iyo meesha toga uu kasoo fatihi jiray ku dhowa ayaga naftoodii maaragtay diyaar garow iyo cabsi maaragtay in oo biyaha ay ku yimaadaan si aysan khasaare u imaan oo khasaaraha loo yareeyo marka insha allahu tacaala welina hadda xoogaa daruura ma ogin roob hadda annaga reebaar dheeraha aad noo saameeyey weli nama soo gaarin laakiin meelo badanoo hadda sida baydhabo kale iyo meelo fara badan way jiraan marka oo maaragtay ceelguud oo kale hadeertaan maaragtay waa eeriyadeeda nafteeda xoogaa dad dhintay waxba laga sheegahayay marka diyaar garowgaas guddiyadu marka maaragtay aad bay arrintaas maaragtay ay isku tashiga ay wadaan oo dadaaladaas ay wadaan
kaasi waxa uu ahaa nabadoon faarax hire guhaad oo ka mid ah xubno guddi ah oo si gaara loogu saaray la tacaalista arrimaha fatahaadaha webiga jubba ee magaalada baardheer khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay gabdhaha ardayda soomaaliyeed ah ee ku jira waxbarashada tacliinta sare ayaa caqabado waxa ay kala kulmaan kala gedisan dadaalada ay doonayaan in ay kaga meel gaaraan safarkooda ee ay ku wajahaan tacliinta sare iyo sidii ay usoo dhammaysan lahaayeen caqabadahaasi oo isugu jira dhanka luuqadda iyo sidoo kaleeto in gabdhuhu ay helaan fursado dhinaca cilmi baarista ah oo mararka qaarkood niyajab ku keena in dumarka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa waxbaranaya ay sii wataan rajadooda tacliinta sare ku aadan qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya caqabadaha inta badan soo wajaha gabdhaha soomaaliyeed ee ku jira safarkooda xagga tacliinta sare ee jaamacadaha waxaa ka mid ah dhanka luuqadaha arrintaasoo ka mid ah dhibaatooyinka gabdhaha marka dambe ku keena inay ka niyad jabaan inay sii wataan waxbarashada tacliinta sare gabdhahan ayaa u badan kuwa dalka soomaaliya kusoo qaatay heerka koowaad ee waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadda balse marka ay kenya iyo waddamada kale ee bariga afrika ay yimaadaan ay caqabadahaasi ay soo wajahaan magaalada nairobi ayaa maalmo ka hor lagu qabtay dood ku saabsan caqabadahaasi iyo sida xal loogu heli karo sahra koshin waa madaxa xarunta somali gender hub caqabado badan baa la sheegay gabdhaha soomaalida ka haysta ardayda halkan joogtoo kale sida af ingiriiskaoo kale inaysa aad maaragtay ugu fiicnayn sida fiisooyinka oo kale iyo sharciga ay ku joogaan wadanka iyo in gabdhihii xataa maaragtay helaan support ama mentorship ay ka helaan jaamacadda oo ku diirageliya in ay sii wataan waxbarashadooda si fiican u dhammaystirtaan hadhowtiina uga qayb qaataan soo saarista ama inay sameeyaan cilmi baaris iyo research ama inay shaqo helaan as a professor marka caqabado badan baa hortaagan ardayda ka timaada soomaaliya caqabado gaara haysta oo ka mid ah for example languagekii iyo maxaanku dhaha sharcigii laakiin ardayda somali kenyanska ah oo halkaan degan ayagana caqabado gaara ayaa jira oo ay la kulmaan sida takoor oo kale laga hadlaya discrimination caqabadaha ku horgudban in gabdhaha soomaaliyeed ay ka guulgaaraan waxbarashadooda xagga tacliinta sare ayaa ka soo bilaabata barbaarinta dhanka nolosha qoysaska soomaalida taasoo ku salaysan in waxbarista gabdhaha aysan muhiimad gaar ah aysan u lahayn qoysaska soomaalida sida ay qabto leyla maxamed oo ah tafatiraha idaacadda ergo ee magaalada nairobi ka howlgasha in gabdhaha marka ay timaado kala doorashada wiilasha iyo gabdhaha ee waxbarashada dhaqaalaha dartiisa ama qoysaska oo saboola awgood wiilka loo doorto marka ay timaado waxbarashada hoose laakiin waxbarashada sare marka ay timaado iyadana caqabado kale ay ku gudaaman yihiin oo gabadhii in loo diido inay waxbarashadii hore usii wadato hadday guursato ama waalidiinta qaar ay u arkaanba in waxbarashadu aysan ahayn wax ku fiican mustaqbalka gabdhaha marka aniga aragtideeda waxay ila tahay marka ay timaado waxbarashada in wiilal iyo gabdho ay isku mid u tahayoo qof walba markuu waxbarto uu gaarsiin karo heer isgaarsiin karo naftiisa waxyaabaha kale oo aan soo hadal qaaday waxaa qayb ka ahaa gabdhaha warbaahinta ku jira ama saxafiyiinta ah iyo caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada aniga gaar ahaan waxaa xusay caqabadihii iga qabsaday markii ay waxbarashada aan soo waday intii aan waxbarashada sare markaan bilaabay mastarka aan ku xijiyey iyo wixii iga qabsaday caqabadihii ku gadaamnaa dad badan ayaa aaminsan in marka ay gabdhuhu guursadaan iyagoo ay meel dhexe ay u marayso waxbarashadooda heerka sare ay qayb ka tahay caqabadaha gabdhaha ka hor istaaga inay sii wataan waxbarashada sare hase yeeshee sahra kooshin ayaa iyadu qabta fikir midkaasi ka duwan guurka aniga shaqsi ahaan ma qabi in ay ku noqon karo gabadha soomaaliyeed caqabad waxaan u malaynayaa guurka infact waxyaalo badan oo faa'iido ayuu keenaa waayo gabadha markii la guursado ixtiraam gaaray heshaa marka waxbarashada haddii dee odayga qabay iyo bulshadai reerka ka timid ay kasoo horjeedaan taas waa meesheedii laakiin guur baa dhibaato ku ah gabdhihii oo yacni sababaya in gabadhi waxbarashada ka harto aniga taa ma aaminsani waayo aniga waxaas baan ahay waa lay qabaa carruur baan leeyahay And, and at the same time waxaan ahay phd student baan ahay uh, phd candidate baan ahay oo meel fiican ba wax ii marayaan waxaan jeclahay inaan ka dhex muudo bulshadayda waxaan jeclahay inaan gabdhaha garab qabto waxaan jeclahay inaan meaningfully meaningful contribution aan ka ka geysto waxaan u malaynayaa respectiga ugu weyn aan ka helay bulshada waxa weeye because of the fact that i am qof xaas ah marka yani caqabado badan baa maanta la sheegay oo waxaa la yidhi guurka iyoba caqabad ku ah laakiin aniga taa ma aaminsani gabadha waxaan aaminsanahay inay isu kalsoonaato karti maskaxdeeda iyo ka dhex raadiso oo haddii yani ay rabto in ay dhammaystirato waxbarashadeeda yani in caqabad ku imaan karin haddii laakiin ay xagga u badato xaggana ay ka liidato dhibaata imaanaysa si kastaba inkastoo caqabadahaasi ay jiraan oo ay saameyn xooggan ay ku yeeshaan waxbarashada heerka sare ee dumarka soomaaliyeed haddana waxaa sidoo kale jira gabdho badan oo soomaaliyeed oo heerka ugu sarraysa ee waxbarashada ee shahaadada b h d da ka gaaray waxbarashadooda khadar maxamuud xareed v o a nairobi
jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ee halkaasina waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortegista xanuunka daacuun caloolaha oo socday muddo laba cisho ah loona qabtay shan iyo labaatan wariye oo ka mida wariyaasha ka howlgala warbaahinta ka howlgasha deegaanka waxaana tababarkaasi daba socda kadib markii uu yimid aan iraahde cudurkaasi lagu arkay qeybo ka mid ah deegaanka soomaalida iyada oo ay ujeedaduna tahay sidii warbaahinta ay door muhiima uga qaadan lahayd wacyigelinta bulshada waxaa warkan ka soo diray magaalada jigjiga wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata tababarkan ayaa waxaa si wada jir isaga kaashaday xafiiska caafimaadka deegaanka ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaana tababarkani wacyigelinta ahaa loo qabtay shan iyo labaatan wariye oo ka howlgala warbaahinta ka howlgasha deegaanka iyadoo ujeedada tababarkan ay ahayd sidii wariyayaasha faham looga siin lahaa ka hortag iyo xakamaynta cudurka daacuunka oo muddooyinkii u dambeeyey ka jiray goobo ka mid a deegaanada dalka iyadoo meelo ka mid a deegaanka soomaalida lagu arkay cudurkan daacuunka sidoo kalena cabsi laga qabo in magaalada jigjiga cudurkani lagu arki karo sida ay sheegeen xafiiska caafimaadka kadib markii muunado laga qaaday qaar ka mid ah bukaanno looga shakiyey cudurkan ayaa loo qabtay tababarkani wariyaasha ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanka si ay faham uga qaataan fariimaha wacyigelinta ee loogu hortegayo cudurka daacuunka bulshadana loogu digayo dhaktar muuse axmed oo wasiirka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna warbaahinta uga warramay ujeeddada loogu baahday tababarkan in la siiyo wariyaasha ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanka aan iskugu imanay inaan iclaamino wacyigelin ku aadan ka hortagga iyo saamaynta inaan yarayno saamaynta uu keena inaan yarayno xanuunka daacuunka ama koleeraha loo yaqaano sida la wada ogsoon yahay muddooyinkan dambeba dalka qaybihiisa kala duwan iyo deegaamada kale iyo qaybo deegaankeena ka mid ah waxaa ka jiray xanuunkaas inkastoo lagu guulaystay degmooyinkii uu ka jiray in lasoo xakameeyo sida degmooyinka waddanka jaarka ee kenya xuduudda lale ee doolacaddi iyo mooyaale iyo degmooyin xuduud lale deegaanka aan jaarka nahay ee oromiya sida qarsaadule iyo gorodhaamule aga maadaamuu ka jiray kadibna uu soo faafay ilaa iyo doloba iyo jarad degmooyinkaas oo dhan ah hadda aan soo magac dhawnay dhammaantoodba waa la xakameeyey xanuunadii aaggaa ka jiray sa u dhan yihiinbaba waxaan rabnaa maadaama wadankii qaybihiisa kale uu stiil xaaladii ay kasii taagan tahay sida deegaanka ormiyan jaar ka nahay deegaanka haraarida nool magaalada dirdhabe iyo shucuubta koonfureedbaba in taxadar ballaadhan la sameeyo taxadar ballaadhan oo bulshada la gaadhsiinayo wacyigelintan inay ka feejignaadaan saameynta uu keeni karo xanuunkan sidoo kale wasiirka ayaa ku booriyey bahda saxaafadda deegaanka siday uga qayb qaadan lahaayeen dhankooda wacyigelinada la xidhiidha cudurka daacuunka si bulshada loo gaadhsiiyo ayuu yidhi xogaha caafimaad waxaana muhiim ah in doorka weyn ee uu qaadanayo miidiyahu ama warbaahintu aan isla falanqayno waxaan aaminsannahay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ama s r t v haato ministry mediaha kuwa la dhaho national kuwa ku yaalla maarata ama kuwa qaranba ahaadaan iyo kuwa sida gaarka loo leeyahayba ee badankooga ay bulshadu aadka ugu xidhan tahay iyo kuwa la dhegaystaha raadiyaha haddii bulshada sidii loo baahnaa loo gaarsiiyey wacyigelintan iyo ka hortagga la wado in saameyntiisa aada loo yarayn karayo oo door libaax ay ka ciyaaraan si badbaadada iyo badqabka bulshadeenna meeshii loo baahnaa loo gaarsiiyo xanuunkani waa xanuun faafitaankiisu aada u fudud yahay haddii nadaafadda iyo isticmaalka biyaha aan hoos loo eegin sidaas daraaddeed waxaa la samayn karaa wacyigelinta marka meesha loo baahnaa la gaarsiiyo laga bilaabo xarunta eh, deegaanka ee caasimadda jijiga ilaa iyo tuulada ugu dambaysa khaalid faarax sooyaan waa mid ka mid ah khabiirada caafimaadka ee cashirada siinayay wariyaasha waxaana wax ka weydiiyey ujeeddada tababarkan Eh, qorshaha anagu maanta wuxuu ahaa aan halkaan ugu qabanay ama aan u infeed garanay warbaahinta deegaanka eh, fm-ta iyo s r t v wariyaasha hadday tahay iyo weliba kuwa eh, warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan Eh, qorshahan ugu yarna wuxuu ahaa waxa gebi ahaanba ka dal ahaan etoobiya waxaa jira xanuunkan daacuunka deegaamada aanu deriska nahay sida oromada eh, diradhaba iyo shucuubtan hararida sidaa awgeed eh, waxaa jirnay waxaa jirta fariin gudub oo aan u gudbinayno bulshooyinka deegaanka iyo warbaahintuna si ay uga qayb qaadato doorka ay ku leedahay Eh, cabsi aanu ka qabno iminka ka dal ahaan iyo ka deegaan ahaanba eh, xanuunkaas inuu dilaaco dhankooda qaar ka mid ah wariyaashii kasoo qaybgalay tababarkani ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ay tahay faa'iidada tababarkan iyo doorka ay ka qaadan karaan wariyaasha gaarsiinta bulshada xogaha lagaga hortegayo sidoo kalena lagu xakamaynayo cudurka daacuunka Een, waxaan ka socdaa wakaaladda warbaahinta dowla deegaanka soomaalida ma- madaxa barnaamijyada hagaag ee tababarkan wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye waa xanuunka koleraha oo wadanka etoobiya qaybo badan oo kamid a ka jira deegaanka soomaalidana meelo qaara lagu arkay lagana cabsi qabo in jijige iyo maaragtay meelahana lagu arki karo marka kaalinta saxaafaddu ay ku leedahay maadaama ay tahay in bulshada laga wacyigeliyo oo wacyigelin fara badan oo dhanka miidiyaha la siiyo bulshada wariyaashuna ay tahay wadadii wacyigelinta la marsiinaya ayuu tababarku dabcan ku saabsanaa sidii iyaga bal horta marka hore wariyaasha la fahansiiyo koleeraha muxuu yahay maxaa laga qaadaa sidee looga hortegi karaa maxaa la gudboon bulshada markii wariyii waxaa fahmo waxaa fudaanaysa maaragtay in eh, dadkii kale bulshadiina uu barnaamijyo iyo wararba uga uga uga samayn karo si guud wariyaasha deegaanka howlgala ayaa qayb ka isku soo wada duuboo tababarkan ayaa yimid kadib markii qaybo ka mid a deegaanka lagu arkay cudurka daacuunka iyadoo cudurkan daacuunka uu ka jiray muddooyinkii u dambeeyey qaar ka mid ah deegaanada dalka gaar ahaan deegaano ay jaar yihiin deegaanka soomaalida ee sida herarida oromada iyo ismaamulka magaalada dirdhabe sidaa darteedna cabsi laga qabo in cudurkan uu kusoo faafi karo deegaanka soomaalida maadaama bulshada labada dhinac ay yihiin kuwa mar kasta u kala goosha magaalooyinka deegaanadan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal markana haweenka qoraayaasha ah ayaa kusoo badanaya kashmiirta dalka indiya sida warbaahintu ay sheegtay waa kan wariyaha v o eda nuur xasan nuur oo noo haya warbixintaas
isbeddel ayaa ka soo muuqanaya dhinaca hindiya ee kashmiir barayaasha ayaa sheegaya in haween badan ay codkooda ku helayaan qoraallada oo ay noqonayaan qorayaal sayida asra mufti waxay qortay laba buug waxayna ku dhiirigelinaysaa boqolaal dadka deegaanka ah gaar ahaan gabdhaha in ay qoraannimada u arkaan xirfad buuggeeda koowaad wuxuu darsayaa nolosha laba gabdhood oo ku nool gobollada dagaalladu ay aafeeyeen midka labaad waxa uu ku qotomaa arrimaha caalamiga ah ee jinsiga waxa aan dareemayo sannadihii lasoo dhaafay ayaa ah qorista ayaa korortay sababtoo ah dadka qaar gaar ahaan dumarka waxay doonayaan inay wax ka soo saaraan laabtooda waxayna rabaan in dunidu ogaato halgankooda iyo dareenku in kasta oo dooxada kashmiir ay leedahay taariikh hodan ah oo ah haweenka qorayaasha ah haddana qoraalladooda oo badankood lagu qoray luuqadda kashmiiriga ayaana laga ogeyn meel ka baxsan gobolka hase yeeshee hadda qorayaasha ayaa sheegaya in buugaag badan loo tarjumay laguna daabaco luqado kale suhayla shabiir ayaa sheegaysa inay bilowday in ay wax ka qorto dareenka ku saabsan kelinimada kadib markii ay iskuulka ku wanaagsanaatay kana booday hal sano oo ay aaday fasalka sideedaad taas oo ka dhigtay in ay weysay saaxiibadeeda lana xarbisay inay si sahlan ula qabsato kuwa cusub wixii markaasi ka dambeeyey waxay qortay saddex buug
buuggaygii koowaad waa oraahyo la soo ururiyey oo dhiirigelin ah buugga labaad runtii waa gabayada la soo koobay ee gabar yar oo shan iyo toban jir ah buugga saddexaad ee zuun waxa uu ku saabsan yahay haba khatuun oo ah gabyaagii weynaa ee kashmiir
shahnawaas muntasir waxa uu ingiliishka ka dhigaa kuliyadda amarsiin ee sirinagac wuxuu sheegay in haween badan oo ku nool gobolkan muxaafidka ah ay doorteen inay fikradahooda ku cabbiraan suugaanta ku saabsan nolosha bulshada dhaqanka jinsiga iyo diinta dhowaanahan waxaan arkaynaa koror isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii kordhayaan waxay ku siinayaan dareen awoodeed dareen mudnaan waxayna helaan fikrado sida kale loo arko inay yihiin wax ka reeban bulshadeenna xaniina berjaas waa dhakhtar iyo qoraaga buugga maxruus buuggan oo caan ka noqday bariga dhexe waa sheeko jacayl oo ku saabsan lamaane iyo laba beelood oo iska soo horjeeda oo ay u dhexayso colaad sukeeye waxaan wax ka qoraa meelaha bannaan ee ka dhexeeya xidhiirrada tani dhab ahaan waa wax aan ka dareemayo qorista wax ka qorista xidhiirrada aan la sheegin ee u baahan in la qoro oo dadku rabaan inay sheegaan laakiin aysan sheegi karin sababo jira awgood dhanka kale qorayaashani ayaa kula talinaya qorayaasha cusub in ay fikraddooda qoraan xirfadahooda turxaan bixiyaan oo ay naftooda ku milaan qoraallada si ay gacan uga geystaan
warbixintaasina nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington markana codka baxsan ee cabdicasiis iskalaaji
nasiib yahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waanu muke macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasidka kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanida dhila saxiix jacaylada naafbada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo naftayda ay dirqiin unjeer baad niyo jabto qalbigu ay yaraanaste hay jabi ruuxin naceeb hay jabi ruuxin naceeb aanu naxariis kalgacal nasteexa ku soon lahaa wadnaa ku nagey lahaa naftiga ku xariiq lahaa aanu naxariis kalgacal nasteexa ku soon lahaa wadnaa ku nagey lahaa naftiga ku xariiq lahaa
codkaasi iskalaaji idaacaddeennai aroornimo ayuu gebagabo u yahay waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e do idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno aanuf naxariis kalgacal nasteexa ku soor lahaa wadnaa ku nagayn lahaa nafdiga ku xariiq lahaa waqtiga nacabigu dariyo ooqaygow imannexe cadaygu nabay qobka dibkayga ku naxayo naxiyo xumo waan mutee markale haybeer nuglayn waqtiga nacabigu dariyo ooqaygow imannexe cadaygu nabay qobka dibkayga ku naxayo naxiyo xumo waan mutee mar kale haybeer nuglayn naftayda ay dirqiin unjeer baad niya jabi ruuxi neceb naftayda ayay dirqiin un jeer baa niyad jabtay